halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da oo si toos ah idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobankii sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena internetka ee v o a somaly com subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor sabti ah oo sideed iyo labaatan ay tahay bisha sebteembar sannadka labada kun iyo afar iyo labaatanka idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo khudbadiisii qaramada midoobay shalay gelinkii dambe ku soo qaatay xiisadda soomaaliya iyo dhinaca etoobiya Somalia currently faces a serious threat from Ethiopia's recent actions, which flagrantly violate our territorial integrity.
soomaaliya ayaa hadda wajahayso khatar xooggan oo kaga imaanaysa falalkii ugu dambeeyey ee etoobiya kuwaasi oo si bareera ugu xadgudbaya sharafta dhulkeenna waxaad sidoo kale maqli doontaan duqaymihii ugu darnaa ee israa'iil ee ku beegsanayso lebnaan waxaan kaloo idiin haynaa waraysi ku saabsan xaaladda gudniinka fircooniga gabdhaha yaryar ee soomaaliya qodobadaas iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka mawjado weeraro cirka ah ayaa ciidamada israa'iil ee ku bartilmaameedsanayaan xaafado ka tirsan nawaaxiga koonfureed ee magaalada bayruud ee dalka lebnaan aroornimadii hore sabtida maantita wakaalada wararka ee reuters ayaa warinaysa iyadoo goobjoogayaal soo xiganaysa inay maqleen daryanka in ka badan labaatan madfac oo duqeymo dhanka cirka ah oo saaka waa berigii lagu weeraray xaafado ku yaala dhinacyada koonfureed ee bayruud iyo dhanka xeebta weeraradan ayaa imaanaya saacado un kadib markii israa'iil ay duqeymo culus ku bartilmaameedsatay lix dhismo oo waaweyn oo ay sheegtay inay ahaayeen xarumaha dhexe ee xisbullaahi weerarkaasi ayaa la sheegay in ay bartilmaameedkiisa u ahaa hogaamiyaha xisbullaahi xasan nasrallaahi faahfaahin dheeraad ah oo arrinkaasi ku saabsanna waxaaad ku maqli doontaan qeybaha dambe idaacaddeenna isla saaka bayaan ay si wada jira shalay oo jimco ahayd u soo saareen dowladaha maraykanka iyo ciraaq ayay ku xaqiijiyeen in howlgalka isbahaysiga uu maraykanku hogaamiyo ee ay wadaan ee ciidamada ciraaq dhammaan doono sanadkan bisha sebteembar inta aynu sanadka soo socda bisha sebteembar marka la gaaro labada kun iyo shan iyo labaatanka waxaa maraykanku ay ciraaq ka joogeen ciidamo gaaraya laba kun iyo shan boqol oo askari halka sagaal boqol oo kaleetana ay ka joogaan dalalka deriska laha ciraaq ee suuriya ciidankaasi ayaa qaybka ah isbahaysiga la sameeyey sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii kuwaasi oo dagaal la galay kooxda daacish oo xilligaasi ciraaq iyo suuriya kaga dhawaaqday khaliifo islaami ah bayaan faahfaahsan oo dheeri ah kama aysa soo bixin tirada ciidamada maraykanka ee kasoo baxay kasoo baxaya halkaasi ciraaq iyo saldhigyada kaleetay ku leeyihiinba ra-iisul wasaaraha ciraaq maxamed shiica al sudaani ayaa bishii janaayo waxa uu bilaabay wadahadallo dowladda ciraaq iyo maraykanka bixista ciidamadaasi maraykanka ah waxa uuna sheegay in inkastoo ay mahdinayaan caawinaadda maraykanka ay haddana ciidamada isbahaysiga jooga ciraaq ay booqdeen kuwa soo jiita ay markaasi noqdeen kuwa soo jiita xasilooni darada maadaama buu yiri ay bartilmaameedkooda u noqdeen weerarada islamarkaasina ay qaadayaan duqeymo jawaab ah oo aysan kala tashanin dowladda ciraaq ciidamada maraykanka iyo kuwa kaleeta isbahaysiga ayaa la filayaa inay kusii sugnaadaan magaalada irbil wadamada kaleeta ee qaybta ka ah howlgalkaasi ayaa iyaguna isugu jira jarmalka faransiiska sbain iyo talyaaniga warkii dunidana waa naga intaa subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba halkaasi aad naga dhegaysanaysaan waa washington ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare ayaa sheegay isagoo ka hadlayay shirka golaha guud ee qaramada midoobay xiisada ka dhexaysa soomaaliya iyo etoobiya ee cirka isku sii shareeraysa waxa uuna sheegay isagoo golaha la hadlayay in ethoobiya ay tahay in lagula xisaabtamo falalkeeda keeni kara inay carqaladeeyaan ammaanka gobolka khudbadda ra-iisul wasaaraha oo koobneed ayaa sidatan u dhignayd ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdibare ayaa shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee loo dhan yahay khudbadiisa waxa uu kaga hadlay sanadkan dhibaatooyinka iyo caqabadaha soomaaliya soo food saaray iyo guulihii ay gaartayba waxa uu soo hadal qaaday xiisadda soomaaliya kala dhexayso ethoobiya oo uu sheegay inay muhiim tahay inaysan soomaaliya haatan indhaha ka dadanin xiisadaha uga imaanaya ethoobiya oo qalqalgelinaya ayuu yidhi jiritaanka soomaaliya
Somalia currently faces a serious threat from Ethiopia's recent actions, which flagrantly violate our territorial integrity.
soomaaliya ayaa hadda wajahayso khatar xooggan oo kaga imaanaysa falalkii ugu dambeeyey ee ethoobiya kuwaasi oo si bareera ugu xadgudbaya sharafta dhulkeenna iskudayga ethoobiya ay ku doonayso in ay ku darsato qayb ka mida soomaaliya iyada oo loogu gabbanayo sugidda helitaan ee marinbiyood waa arrin sharci darro ah oo aanan loo baahnayn waxa uu soo hadal qaaday xamse cabdibare dhanka kaleeto ethoobiya in awalba ay u furnaayeen adeegsiga dekedaha soomaaliya habka ganacsiga iyadoo uu yidhi soomaaliya mar walbaba waxa ay dadaal gelinaysa iskaashiga gobolka intiisa kale balse waxa uu yidhi heshiiska isfaham ee dhex mare ayuu yidhi ethoobiya iyo sidoo kaleeto gobol ka mida soomaaliya oo waqooyiga soomaaliya ah ayuu yidhi waa mid khaldan oo halis ku ah jiritaankeenna qarannimo intii uu ka hadlayay arrimaha soomaaliya ayaa ra-iisul wasaare xamse cabdibare waxa uu soo hadal qaaday qaadistii cunaqabateynta hubka helistii soomaaliya kursiga aan joogtada ahayn ee qaramada midoobay ee sanadkan iyo sidoo kaleeto ku biristii soomaaliya bulshada afrika iyo deen cafintiiba waxa uuna yidhi
This past year has been particularly significant, marked by critical milestones that signal
sanadkan ina dhaafay waxa uu ahaa mid si gaara muhiim u ah oo lagu asteeyey horumarro wax ku ool ah oo soomaaliya ay samaysay waxa uu si guul ah u dhammaystiray hannaanka deen cafinta oo noo oggolaanaya inaan dib u soo ceshanno madax bannaanideennii dhaqaale iyo inaan dib u soo kabis ku samayno nidaamka maaliyadeed ee caalamiga ah intaasi waxaa dheer bulshada bariga afrika oo aan ku biirnay oo calaamad u ah isdhexgalka bulshada gobolka ganacsiga iyo iskaashigaba waxaan samaynay tallaabooyin taariikhi ah oo aannu u qaadnay cunaqabatayntii hubka ee soomaaliya saarnayd muddada dheer in laga qaado taasi oo ah tallaabo aan horay u qaadnay si aan u ilaalinno qarannimadeenna iyo amnigeennaba dhinaca kaleeto waxaa ra-iisul wasaare xamse cabdibare uu ku dheeraaday arrinka dagaalka bariga dhexe iyo sidoo kaleeto dadka reer gaza dhibaatooyinka haysta ee ay ku lee'anayaan duqeymaha joogtada ah iyo dagaalka gaza ku socda waxa uuna yidhi Despite the senseless killing of tens of thousands of men, women, and children since last October, over 2 million Palestinians are trapped in open air prison.
gaza xaalku waxa uu marayaa heer masiibadii ugu darnayd ah waa waddan ay saaran tahay xanibaad joogto ah iyo qalalaaso aan kala joogsi lahayn oo abuuray masiibadii ugu darnayd ee bini'aadanimo wakhtigan aynu ku jirno ka sokow dilka macnadarrada ah ee tobannaanka kun ee ragga ah haweenka iyo carruurta tan iyo bishii oktoobar ee ina dhaaftay in ka badan laba milyan oo falastiiniyiin ah ayaa ku jira xabsi hawada sare ka furan soomaaliya oo heshay kursiga aanan joogtada ahayn ee qaramada midooba awgeed waxa uu xusay xamse cabdibare inay muhiim tahay in la joogo wakhtigii soomaaliya ay u hadli lahayd dunida inteeda kale ee mushkiladaha ay hareeyeen kuwaasina uu soo qaatay xaaladda suudaan ukrein iyo sidoo kaleeto isbeddel lagu sameeyo shuruudaha qaramada midoobay iyo arrinta isbeddelka cimilada adduunka uu iyaduna ku dheeraaday waa tahay halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa washington sida warkaba aad ku maqlayseen milatariga israa'iil ayaa sheegay inay xalay madaafiic xiriir ahaa ku garaaceen xarumaha dhexe ee ururka xisbullah ay ku leeyihiin magaalada bayruud haddaba duqayntaasi ayaa kusoo beegmaysa iyadoo israa'iil ay bartilmaameedsanayso hogaamiyaha xisbullaahi xasan nasralaahi haddaba sheekh xasan nasralaahi beegsigaas israa'iil ay ku hayso warbixin wakaalada wararka a p ee ka qortay iyo midda kale reutersba waxaa soo koobaya nuur xasan nuur
qaraxyadan oo lagu tilmaamay kuwii ugu cuslaa oo sannadahani ka dhaca caasimadda bayruud ayaa dhulka la simay dhismayaal waaweyn oo dabaqyo aha kuwaas oo israa'iil ku sheegtay inay ahaayeen xarumaha dhexe ee ururka xisbulla in kasta oo laga yaabo in khasaaraha weerarka uu kordho haddana wasaaradda caafimaadka lubnaan ayaa sheegtay in ugu yaraan lix qof lagu dilay koob iyo sagaashan kalena ay dhaawacmeen wakaaladda wararka e p ayaa ku warantay in laba sarkaal oo weerarka la socday oo uu ku jiro sarkaal maraykan ah kuwaas oo codsaday in aanan la magac dhabin ay u sheegeen in bartilmaameedka weerarka uu ahaa hogaamiyaha xisbullah xasan nasralla milatariga israa'iil waxa uu ka gaabsaday inuu arrintani ka hadlo xisbullah ayaa iyaduna aanan weli wax war ah ka soo saarin weerarkaasi ma cadda in xarumaha la duqeeyey uu ku sugnaa xasan nasrullah iyo in kale wakaaladda wararka ee royters ayaa ku warantay in ilowareedyo ku dhow xisbullah ay u xaqiijiyeen in sheekh xasan nasrallah uu nool yahay wakaaladda wararka tasniim ee dalka iiraan ayaa iyaduna sheegtay in xasan nasrallah uu bad qabo sarkaal sare oo ka tirsan dowladda iiraan ayaa royters u sheegay in tehraan ay hubinayso xaaladda nasralla khasaaraha dhimashada ee weeraradii ay xalay israa'iil ku qaaday bayruud ayaa laga cabsi qabaa in ay kordhaan maadaama ay gantaalaha israa'iil si aad ah u burburiyeen ilaa iyo lix dhismo oo ku yaalla xaafadda xarag xurayg ee degmada daaxiya ee koonfurta magaalada bayruud wakaaladda wararka ee lubnaan ayaa ku warantay in qaac madow uu ka soo baxay dhismayaasha la duqeeyey uu cirka isku shareeray waxay sidoo kale sheegtay in daaqadaha guryo ilaa iyo soddon kilomitir ka fog aagga la duqeeyey ay burbureen kadib weeraradaasi ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu oo shalay khudbad ka jeediyey shirka sannadlaha ah ee golaha guud ee qaramada midoobe ayaa soo gaabiyey socdaalkiisa maraykanka islamarkaana dib ugu laabtay israa'iil saacado yar ka hor inta aysan israa'iil duqayn xarumaha xisbullah netanyahu ayaa qaramada midoobe u sheegay in israa'iil ay sii xoojin doonto duqaymaha ka dhan ah xisballah kuwaas oo ay israa'iil waday labadii toddobaad ee lasoo dhaafay hadalka netanyahu ayaa gunta ceel dheer ku ridaya rajada ay bulshada caalamka ka qabtay xabad joojin dhex marta israa'iil iyo xisballah israa'iil si deg deg ah ugama hadlin nooca bamka iyo inta ay isticmaashay balse qaraxyadii xalay ayaa dhulka la simay qayb weyn oo ka mid ah xaafadda la duqeeyey ciidamada israa'iil ayaa haysta ilaa iyo laba kun oo bawn ama rodol oo ah bambooyinka uu maraykanku sameeyo ee loo yaqaano bunker buster kuwaas oo ah bambooyin lahago oo si gaar ah loogu talagalay in lagu garaaco bartilmaameedyada dhulka hoostooda ah wax ay burburin karaan dhagxaanta shubka ah iyo biraha waaweyn ciidamada cirka ee israa'iil ayaa aroornimadii hore ee sabtida maanta ah iyaguna duqeeyey xaafado ka mid ah koonfurta lubnaan wax yar kadib markii uu afhayeenka milatariga israa'iil uga digay dadka aaggaasi deggan inay ka fogaadaan ilaa iyo saddex dhismo oo uu sheegay in uu hub u yaallo xisbullah ilaa xad aanan horay lagu arkin iska horimaadyadii hore ee labada dhinac khubarrada ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa sheegay in israa'iil ay toddobaadkii hore rabtay in ay baabi'iso hoggaanka sare ee xisbullah laakiin iskudayga lagu khaarijinayo nasrallah haddii lagu guulaysto iyo haddii kaleba ayay khubaradu sheegayaan in mandiqada uu ku keeni karo inay colaadda ku sii fogaato bentagoonka ayaa sheegay in maraykanku uusan wax digniin hordhac ah oo ku saabsan duqayntii xalay laga siinin toddobaadkan duqaymaha cirka ah ee israa'iil ayaa waxaa lagu dilay in ka badan toddoba boqol oo qof gudaha lubnaan taas oo sare u qaaday cabsida laga qabo in uu dhaco dagaal khasaare kala geysta dadka ilaa iyo hadda ka barakacay lubnaan muddo toddobaad gudihiis ah ayaa lagu sheegay ku dhowaad boqol kun oo qof oo ku noolaa lubnaan israa'iil ayaa sheegtay in weeraradii gantaalada ee xisballah kaga imaanayey tan iyo sannadkii hore ay ku barakaceen in ka badan toddobaatan kun oo israa'iiliyiin ah oo ka cararay waqooyiga israa'iil
waa tahay nuur xasan nuur ayaa nala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey wakaaladaha wararka ee ka qoreen duqeymahaasi lubnaan ee israa'iil ka geysanayso
Direct from Washington, the voice.
xaaladda gudniinka fircooniga ee gabdhaha yaryar ee soomaaliya ayaa weli ah caqabad haysato soomaalida inkastoo ay jirto wacyigelin weyn haddana gabdhaha baadiyaha fogfog iyo tuulooyinka iyo kuwa magaalooyinka oo wakhtigan loo wareejiyo isbitaalaadka in lagu gudo ayaa weli ah caado dhaqameed lagu sameeya gabdhaha ifraax axmed oo ah gabar u dhaqdhaqaaqda ka hortegista gudniinka fircooniga gabdhaha yaryar ee soomaaliya dhowaantan waxa aan kula kulmay magaalada new york ee dalkan maraykanka halkaasi oo iyada ay uga qaybgalayso shirar gaargaar ahaa oo la xiriiray sidii ay gudniinka fircooniga oo dagaal ay kula jirta ay ugu heli lahayd taageero waxayna iigu warantay halkaasi
waxaan la sheekaystay chelsea clinton imaan oo ah gabar soomaaliyeed oo idan adduunkan caanka ah iyo dad kalo badan waa tahay bal waxaad iga warantaa dagaalkaaga ka dhanka ah arrimaha gudniinka fircooniga ah oo muddooyinkan dambeba aad kusoo dhex jirto waday maxaa la odran karaa ilaa iyo haatan wacyiga dadka wuu iska bedelay gaar ahaan haweenka iyo gabdhaha
horta maasha allah hadda meel fiican oo maraya inkastoo mataqaana soomaaliya wax muddo dheer aa ka shaqaynayna oo ololeynayna in la joojiyo laakiin aqabada hadda jirta waxay tahay waa la joojiyey dhinac dhinacna waa laga badiyey waxaa la joojiyey gabdhihii guryaha loo gudaayo oo baadiyaha duurka loo gudaayo gabdhaha hadda isbitaala la geeyaa oo mataqaana dhakhaatiirta gudo medicalization u gudubtay taasna caqabad waay sababtoo eh dhakhtarka xitaa amba qofka oo caafimaadka bartay cunuga markuu gudayo gabadha intuu ka goynayo wuxuu ku sameynaya waxa oo aan ognaa ma ahan caqabadan haysatana waxawaaye hadda professionalkii a maaragtay gabdhaha gudayan waata marka ma gudniinka fircooniga ay sameynayaan mase gudniinka nooca kale ee sunniga la yiraahdo oo wax badan aan dhaawac ama loo geysanayno saameyn gabdhaha ah walahi hortaas anima ka jawaabi karay sababtoo ay mataqaana waxaan aragnay hal survey oo u n f v a ay samaysay marka kaasaa lagu sheegay in oo mataqaana gudniinkii oo sare kaxay oo noqday in oo medicalization loo gudbay dhinaca caafimaadka laakiin maxadda in gudnihii fircooniga ay sameynayaan iyo mid sunna inay sameynayaan because waxawaaye qofkan gabadha aduu gudayo wuu jarayaa wuuna tulayaa so waxa uu macnaha ma dhalinayso inay sunna u gudayaan inay fircoon u gudayaan maadaama ay maaragtay la jarayo gabadhiiyo haddana qodobo la tulaha marka aad u adag tahay waayahay marka tiradii marka waxaa tiri guryaha gabdhaha lagu guda jiray waa isdhintay oo hadda isbitaalaadka ayaa qaarkood lagu sameeyaa marka taas ma waxay ka dhigantah wacyigelinta badan ee adiga iyo dad kaleeto xataa kala duwan aad samaynaysaan wax badan ma soo kordhinin horta wax badan ma soo kordhin ma la dhihi karo yani wax badana lasoo qabtay saa og tahayne waxaa aad u badnaayay dhimashada iyo mataqaana dhiigbaxyada iyo gabdhaha markaas gudniinka lagu sameeyo oo meel walba a maqli jirin gabaraya laguda dhiigbaxa isbitaal loo keenay magaalaa la keenay amba mataqaana isbitaal ay ku dhimatay last three years anad waxaa dhihi karaa waxaa aad ugu faraxsanahay in dhimashadii ee mataqaanaa waxaa maqalnaa n inayn gabar isbitaal inla keenugii inayn gudniin weli u dhimanin saddex sana hadda u dambeysay laakiin weli aqabad waayo yani in mataqaanaa loo gudbo medicalization inta zero tolerance la dhihi laha marka waxaan rajeynaya in xitaa caafimaadka laga gudbo sababtoo ay gabadhan dhible loo geysana mogiye waxa oo maanta faa'iido ee u keenayso malaha waxa culummada ay ka hadleen in diinta maaragtay ay meel ugu jirin in gabar jirkeeda la jarjaro waay laakiin waa iska caado soo jireen ah oo soomaalida beled iyo baadiyaba si weyn loogu sameeya gabdhaha bal waxaad iga warantaa dowladda federaalka ah dabcan new york magaalada new york oo joogtay waxyaabaha ugu badan oo dhinaca kaleeto socday waxaa ka mid a shirka guuda golaha amniga ee qaramada midoobay oo dowladda soomaaliya ay qeyb ka tahay bal waxaad iiga warantaa marka dhinaca dowladda waxyaabaha aad ka filaysaan ama aad kala hadashaan maxay yihiin runtii aad dowladda waxyaabaha ugu badan oo mar walba ka hadalna waxay tahay in maaragtay sharci la helo sababto waxawaaye waxaa aaminsanahay sharci haddii la helo ina mataqaana waxaan sida hadda eyin laga gudbayo sidaa og tahay waxaan aad u faraxsanahay oo successful noqday amba mataqaana hirgale in galmudug ee sharciga stateku ugu horeeyo amba mataqaana ay noqoto maamulka ugu horeeya ee sharciyeeyo inaana gabar la gudin waxaa rajeynaya maamulada kale iyagana inay saas ugu daydaan federaalkana kuley hoola ugu fadhinaayo mataqaanaa sharciyada in la keena saa ognahay hadda wasiir ayaa loo sameeyey oo rag ah oo maxaa layirahda isheeg generaal bashiir wasiirka qoyska iyo arrimaha xuquuqul-insaanka xaquuqal insaanka waxaa rajeynayaa maadaama markii u imaaday sharciga uu horeeyay la ansixiyo wuxuu ahay kii oo naafada marka oo xaquuqda naafada marka waxaa rajeynaya in maaragtay wasiirka hadduu ilaa yidhaahdo koley asigana uu fiiriyo in mataqaanaa sharciyadan oo u dhiman ee u baahan in la ansixiyo keliya ma ahan gudniinkii kan sexual offense billka sharciga tacadiga ka dhan dumarka oo magaxa laga bedelay oo golaha wasiirada laga ansixiyey inuu baarlamaanka u keeno yacni waa wax un in maaragta maalin walba aragno xiliga dowladda ay joogto in mataqaanaa mar la buunbuuniyo markii dowladda markaas joogtane ay sii socotane waxawaaye haddana eber laga bilaabo oo laga hadlin
marka adinka dhibaatada idin haysato waa isbedelada dowladaha iyo iyadoo inta badan aan horey loo ambaqaadin sharciyadii la rabay in la meel mariyo ha hadda wasiir khadiija allah u naxariistee sharcigii oo sexual offense billka iidaa lagu maamusay maalintii oo gogasha tacsiida la xiray maxaa layirahda isha golaha wasiirada ansixisay waxay ahayd in baarlamaanka la geeyay hadda sanad maxaa ka dhiman xiligii oo wasiirada dhimatay december ay ahayd haddana maxaa la yirahda isheegi waxaa lagu jiraa bishii sagaalaad marka sanadaa wax yar ka dhiman waxa waaye in sharcigii sidii lagu maamusay oo golaha wasiirada lagusoo ansixiyey baarlamaanka in loogu ansixiyo laakiin waa la ansixiyey golaha wasiirada meel iska yaalaa taasna caqabad weyn waaye maantana soomaaliya maadaama soomaaliya adduunka hadda ee la ambaqaadayso oo maaragtay qaramada midoobe meel walba hadda security councilka abay gelayno oo meel walba ku jirno waxay ahayd in mataqaanaa iyadoo sharciyadii diinta islaamka lagu saleeyay oo lasoo akhriyay oo ay nadiif yihiin oo culummadii ay tiri sidaana sax ah oo wixii culummada ay sheegtay noola ansixiy in dowladda ay ansixiso oo maaragtay baarlamaanka la geeyo oo la codeeyo laakiin ilaa hadda taas ma jirto waana caqabada ugu weyn sababta waxawaaye siyaasadda hadda waxaa la gelayaa siyaasadda iyo kala guura iyo maxaa layirahda isheeg kala orad iyo doorasho marka taasna dhibaatada ugu weyn oo dalkeena haysato waaye in mataqaanaa xaquuqda dumarka la fiirin
ifraax axmed oo ka mid a gabdhaha safka hore uga jira dagaalka ciribtirka gudniinka fircooniga ayay taasi ahayd oo magaalada new york iigu warramaysa halkaasi aad ka dhagaysanayseena waa washington
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o e da f m teda sagaal iyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber redio kulmiye f m-ta sideed sideed redio resala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo sooyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashaniyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
waa tahay weli washington ayaad nagala socotaan markana dhinacii heesaha aan yara eegno kuwooda ugu xiisaha badan
sida layliyoay yaanula simayo hawgayga dareen lubigaad gelisee sida layda qabo iyo liiqa cadeen hawgayga dareen lubigaad gelisee liqi waaye cunto cashaq bay ludayo laqayaad noqotee
codkaasi cabdi xasan diga ayaan idaacaddeenni guud ahaanba ku soo gebagabeynaynaa intaynu mar kale ku kulmi doono barnaamijkan mid lamida waa sahre cabdi axmed oo dhegihiina uga sii tegaysa sida qays iyo leylo lubigaad gelisee sida layda qabo iyo liiqa cadeen laxawgayga dareen lubigaad gelisee liqi waaye cunto cashaq bay ludayo laqayaad noqotee laqayaad noqotee عشق بين وليوم لقيت نقطي